الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdين أmا bعd kitaabu طahaarati haadaa midkaanu kitaabu طahaarati طahaaradii kitaabkeedii weeye طahaarada xagga luqada waxaa la yidhahdaa annadaafa nadaafad weeye macnaheedu xagga sharcigana waxaa la yidhahdaa ficlu maa tustadaaxu bihi salaa in qofku sameeyo wax uu salaadii ku bannaysanayo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa annadaafa waa nadaafadda xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa ficlu maa tustadaaxu bihi salaatu in la sameeyo wax salaada lagu bannaysanaa min wuduu'in wa guslin wa tayamumin wa isaalati najaasatin sida weysaqaadkii qubayskii gebgebaysiga ama booraysigii iyo najaasadii suulinteedii kuwaasaa la yidhahdaa dahaara xagga sharciga kitaabu dahaarati haadaa midkaanu kitaabu dahaarati dahaaradii kitaabkeedii weeye almiyaahu biyaha allatii biyaha yajuusu uu bannaan yahay adtadhiiru wax dahirid bihaa biyahaas wax lagu dahiro sabcu miyaahin toddoba biyo weeye almiyaahu biyaha allatii biyaha yajuusu uu bannaan yahay adtadhiiru dahirid bihaa biyahaas wax lagu dahiro sabcu miyaahin toddoba biyo weeye biyaha ay bannaan tahay in wax lagu dahiro oo dahaaro sharciga lagu guto toddoba nuuc weeye maa u samaa'i axaduhaa midkeed maa u samaa'i waa samada biyaheedii maa u samaa'i waxaa loola jeedaa roobkii samada ka yimid oo kor ka yimid samaa waa kor axaduhaa midkeed maa u samaa'i waa biyihii samada wahaani ka labaadna maau lbaxri waa biyihii badda wa haalisu maau nahri waa webigii biyihiisii waraabic maau lbi'ri waa ceelka biyihiisii waalkhaamisu maau lcayni waa isha biyaheedii il iska burqanaydaa jirta oo aan ceel iyo midna ahaynoo ama buur ama meel la mid a ayaa ilu ka soo burqanaydaa oo biyo ka soo soconayaan ayay biyo ka soo soconayaan wasaadis maau thalji waa barafkii biyihiisii wasaabicna maau lbaradi waa qabowga biyihiisii thaljiga iyo beredku waxay ku kala duwan yihiin thaljiga marka uu cirka ka soo degayo oo kor ka imaanayo waa biyo socda dhulka ayuu ku angegaya dhulka markay biyahaasu ku daataan ay baraf noqonayaan oo biyihii biyo fadhiyoon soconaynay noqonayaan baradkuna waa cagsi asagoo mirmir ah oo isku dhegdheganoo baraf yaryar ah uu cirka ka imaana dhulka markuu ka tagtana waa dhalaala intaasay ku kala duwan yihin thaljiga dhulku ku barafooba isagoo biyuhu qaboobay dhulka ku degayaan markay dhulka taabtaanba waa fadhiisanayaan sida baraf caadiya noqonaya baradkana ayagoo baraf yaryarahay kor ka soo imaanaya dhulka markay tagaanna waa dhalaalayaan oo waa soconayaanoo biyo socday noqonayaan intaasaa u dhaxeeya biyaha ay bannaan tahay in wax lagu dahiraa waa toddobadaas nuuc maa u samaa'i samada biyaheedii waa roobkii wa maaulbaxri badda biyaheedii waa biyihii dhanaanka ahaa oo milxiga ahay oo badda ku jiray wa maau nahri webiga biyihiisi waa biyihii macaanaa oo soconayey webiga wa maaulbi'ri waa ceelka biyihiisii wa maaulcayni waa isha biyaheedii wa maau thalji waa barafkii oo dhulka ku barafoobay biyihiisii ta kor ka yimid wa maaulbaradi waa qabowga biyihiisii asagoo barafa kor ka yimid dhulka markuu jegayna ku dhalaalay toddobadooda waxaa jamciyaa la in la yidhaahdo maa nasala min aلsamaa'i aw nadaca min alardi calaa ayi sifatin kaana min asli اlkhilqa waxaa jamci karaa layidhi in la yidhaahdo lagu soo koobo maa nasala min aلsamaa'i aw nadaca min alardi biyo kasta ama wax cirka ka soo degay ama dhulka ka soo baxay waa lagu daharo qaadan karaa warku waa intaas intaasaa jamci karta maa nasala min aلsamaa'i aw nadaca min alardi wixii cirka ka soo dego kor ka soo degay amase dhulka ka soo baxay marka wixii kor ka soo degay saddexaa soogada soo gelaya almadar athalju albaradu maa nadaca min alardina afaraa soo gelaya wixii kor ka soo degay saddexaa soo gelaya almadar wathalju walbarad waxaa dhulka ka soo baxay afaraa soo gelaya wamaa nadaca min alardi afaraa soo gelayda maau lcuyuun maau laabaar maau lanhaar maau lbixaar afartaasaa soo gelaya marka warka dhanba khulaasadiisu wuxuu yahay maa nasala min asamaa'i aw nadaca min alard waxaa lagu dahaaro qaadanaa wax alla wixii ka soo degay kor amase dhulka ka soo baxay oo biyo ah kaas ayaa lagu dahaaro qaadanaya kaas ayaa lagu dahaaro qaadanaya uma almiyaahu biyihii calaa arbacati aqsaamin qaybo afara korkooda ayay ahaadeen biyihii marka xagga xugunkooda wax dahiridda iyo wax dahirid la'aanta afaray u qaybsamaan uma almiyaahu biyihii calaa arbacati aqsaamin qaybyaalo afara korkooda ayay ku sugnaadeen axaduhaa midkeed daahirun waa daahir fii nafsihi isaga daatadiisa waa daahir mudahirun waa mid dahira likayrihi hayru makruuhin oo aan la kahan isticmaaluhu biyihii marka laysku soo khulaaseeyo xagga xukunka laga fiiriyo markii hore waxaa laga fiiriyey xagga ay ka imaanayaan laakiin marka xagga xukunka laga fiiriyo afar qaybooday u qaybsamayaan biyihii daahirun axaduhaa midkood daahirun waa daahir fii nafsihi isaga daatadiisu waa daahir mudahirun daahirkaasoo mudahirun dahiraya likayrihi kayrkiis waxna waa lagu dahiri karaahoo waa lagu dahaaro qaadan karaa waa lagu weysaysan karaa waa lagu qubaysan karaa waa najaas waa layskaga mayri karaa waa mudahir likayrihi hayru makruuhin isticmaaluhu isticmaalkiisana lama kahdoo karaahiye maahan isticmaalkiisuna karaahiye maahan wa huwa nuucaasu almaaulmuطlaqu waa biyaha la iطlaaqay waa w alla wixii la dhihi karo maaun magacaason waxba lagu darin maaun wixii la dhihi karo wey maaun wax bedelana aysan jirin oo ku soo diriyey maaun biyo la iطlaaqay maxaa laga iطlaaqay can qaydin laazimin qayd laazim ah qayd laazima waa saddex idaafa sida in la yidhaha maaulwardi maaulwardi biyo caadiya maahan geed wardi la yidhaahdo ubaxiisa ubaxaas biyo laga sameeyey waayo oo laga majuujiyey oo waxcarfin iyo dawo iyo waxaas loo isticmaalo dawo iyo waxcarcarfin iyaa loo isticmaalo biyo maahan caadiya geed magaciisa wardi la yidhaha ubaxiisa ka baxa ubax nuuc gaala ah geed walba maahan xataa ubaxaasaa laga sameeya ee biyo laga dhalaalinaho inta lagamamajuujiyo biyahaas laga keenay ayaa la yidhaha maaulwardi marka ayaga maaun maba la yidhaahdaba waa in idaafadaasu ku dheganaato maaulwardi alaleey marka kaasoo kale laguma dahaaro qaadan karo maxaa yaele biyo caadiya maahan idaafada waxaw waxaa la mid ah sifada min maain daafiq oo kale biyo oo boodboodaya ama se alcahdiya oo kaleeto hal calى اlmarأaةi غuslun ida اxtalamad nacam idaa ra'at ilma idaa ra'at alma alma ashaasaa cahdiyaa biyihii laysla ogaa oo ah manida marka qaydka laasimka waa saddexdaas waa idaafadaas iyo sifada iyo asha cahdiyada kuwaas ayaa la diidaya biyo muطlaqaha la rabaa kuwaas laguma dahaaro qaadan karo marka lagu leeyahay wahuwa almaau lmuطlaq waxaa laga ixtiraasaya oo la yska ilaalinaa kuwa muqayadka ah oo lagu qayday qayd laasim ku ah min idaafatin aw sifatin aw alcahdiya taas wey waxa la diidaya marka biyahaas meeshii lagu arko waa daahir naftiisa shay kalena waa lagu daahiri karaa isticmaalkiisana lama kahdo isticmaalkiisana lama kahdo oo waa la isticmaali karaa waani daahirun wa daahirun muahirun makruuhun wa daahirun muahirun makruuhun waa haani nuuca labeeyaa daahiru waa daahir fii nafsihi isaga daatadiisu waa daahir daahirkaasoo muahirun dahiraya liqayrihi daahirkaasoo makruuhun la kado isticmaaluhu isticmaalkiisa waa daahir isaga daatadiisa haddii wax lagu dahirana waa dahiraa laakiin isticmaalkiisa ayaa la kahdaa wa huwa almaau lmushamasu waa biyaha qoraxda lagu kululeeyey waa biyaha qoraxda inta la dhigay lagu kululeeyey oo aan biyaha baraagaha iyo ceelasha ku jirana ahayn biyaha baraagta ku jira ama ceelka ku jira qorax kululayda waxba kama dhibto kuwaas maahan kuwaas maahan waa kuwa toddoba shardila weeye shardi waxaa ah biyahan qoraxa lagu kuleeyey fii qudrin xaarin gobol kulul waa inay meeshu tahay gobol soomaaliya oo kale iyo maya gobol kulul waa inay tahay gobol kulul waa inuu yahay sida jasiiradda carbeed oo kaleeto waa shardi fii zamaanin xaarin waqtigu ma wada kululo waqtiyadu waa isbedelaan xiliyadu xilligaasuna waa inuu yahay xilligii kulaylaha xilligii kulaylaha sida sayfka oo kaleeto waa inuu yahay fii inaa'in mundabicin waana inuu ku jiro weel mundabicin oo diismaya haddii buris iyo lagu dhufto weel diismaya sida caagadaha oo kale sida macdanta oo kale sida maxaasta iyo maarta oo kale weelasha laga sameeyey waxaa ku baxaya dahabkii iyo qalinkii kuma jiraan weelasha qalinka ama weelasha geedaha ah kuwaas maya weel marka qoraxda la dhigo oo biyihii kululaadaan wax ka soo go-ayaan wey taasaa la diidaya waxaa shardiga afraad uu yahay fil badani jirka in loo isticmaalaa ee haddii mara iyo lagu mayraa karaahiye maahana yidhaahdeen jirka sababtoo ah cilada loo diidayaa waxay tahay yidhaahdeen caagadii ama waalkii macdankaaha ama weelasha lamidkaa marka uu kululaado waxbaa ka soo go-aya waxaas biyaha korkooday hayhaabayaan marka jirkii loo isticmaalo jirka meelihii dalooshay oo dhididku ka soo bixi jiray meelahaasay daboolayaan hadhowna qofkaas sidaasaa baras ugu dhacaya hay leeyihiin marka kolleyba haddii meelihii la daboolo un dhib waa jiraa kolleyba baraskaas asagu wuxuu u baahan yahay cilmi gaarahoo dibbi ku saabsane marka laakiin qaabkaasay u cileeyeen waxay yidhahdeen waxaas weelka ka soo go-aya ayaa jirka meelihii uu ka daloolay ayuu daarinaya jirkii markii dhididkii iyo wixii ku ceshoomaan oo jirkii uu cabursan yahay meeshaas way meesha barasku ka dhalanaya marka waa shardi jirka waxa loo isticmaala inuu yahay ee haddii aan si kale loo isticmaala waa la ogol yahay shardiga shanaad an yuujada hayruhu biyahaas qoraxda lagu kululeeyey biyo aan ahayn waa in la helaa biyahaas qoraxda lagu kululeeyey biyo aan ahayn waa in la helaa ee haddii biyo kale la waayo waa layska isticmaali karaa markaas dhibba maleba dhibba maleh dhibba maleh biyahaas qoraxda lagu kululeeyey biyo aan ahayn markii la heli karo waa markaas marka la leeyahay waa la kahdaa oo ma la isticmaali karo waa karaahiyo shardi lixaadna waxaa ah allaa yukhaafa minhu addararu darar muxaqaqa waa inaan laga cabsan haddii darar muxaqaqa laga cabsado karaahiye maahane waa xaaraan karaahiye markaas waa ka duwan yahay waa xaaraan maxaa yeelay qofka uma bannaana naftiisa inuu dilo naftiisa inuu dilo uma bannaana ka lix shardiyan sheegnay soo maahan waa inuu yahay biyihii qoraxda lagu kululeeyey fii qutrin xaarin fii zamaanin xaarin fii inaa'in mundabicin fi lbadani wa an yuujada kayruhu shardigii toddobaad wuxuu ahaa waanlaa yubrada waa inaan la qaboojin ee haddii la qaboojiyo karaahiyadu waa baxayda shardigii toddobaadna kaasu ah waa inaan la qaboojin intuu kulul yahay weeye in la isticmaalo waa inaan la qaboojin haddii la qaboojiyo karaahiyadu waa suulayda sidaas wey toddobadaa shardiga waani nuuca labeeyo biyaha daahirun waa daahir fii nafsihi daahirkaasoo mudahirun daahira liqayrihi daahirkaasoo makruuhun la kaado isticmaaluhu wa huwa nuucaasuna almaau lmushamasu waa biyaha la qoraxeeyey imaamu nawowi raximahullah asagu wuxuu idhahdaa biyahaasu karaahiye maahan aaduuna ugu dheeraadaa sharxulmuhadabka majmuuca sababtoo ah xadiidka nabiga laga wariyey min xadiidi caaisha oo ay yidhaahdeen nabiga yidhi yaa xumayraa laa tafcalii fa innahu yuuriu lbaras ha samaynin oo biyahaas aad qoraxda ku kuulayday jirkaaga ha u isticmaalin barasuu dhaliyaa culummada muxadisiintu waa isku waafaqeen yidhi inuu daciif yahay xadiiskaas waa isku waafaqeen inuu daciif yahay sidoo kale afarka laga wariyey cumar ibnu اlkhadaab oo asna sidoo kale sheegaya in baras uu dhaliyo asna culummadu waa isku waafaqeenu leeyay inuu daciif yahay haddii marka uu daciif yahay qaacidadu waxay tahay maa buniya calaa daciifin fa huwa daciif wixii daciif lagu dhisay oo deliilkiisu daciif yahay asna waa daciif kaliya hal shay uga uu xukunku ku sugnaa karaa waa in xagga addibada laga xaqiijiyo darar oo aan khatar ahayn darar khafiif ah inuu inay leeyihiin haddii dararku uu yahay darar daran oo nafta dhibaya xaaraanayba noqo lahay wuxuu leeyahay adibadana hal shay lagama hayo oo adibadu inay yidhaahdeen biyaha qoraxda lagu kululeeyey dhibay leeyihiin adibadana lagama hayo haddii marka aan adibada laga keenin deliilkii naqligaahna daciif noqday macnaheedu waxay tahay biyaha qoraxda lagu kululeeyey karaahiye maahan muطlaqan shuruuddii ama hal hel ama yaan la helin sidaasaana sida raajixa ah wey wa daahirun wahaaliu qismiga saddexeeya daahirun waa mid daahir u ah fii nafsihi nafsadiisa hayru mudahirin oo aan dahirayn liqayrihi kayrkiisna aan dahirayn waa biyo daahir ah laakiin shay kale haddii la yidhahdo lagu dahiro ma dahirayo biyihii ayagu waa daahir naftooda laakiin najaas haddaad iskaga mayrto kaa mayri mayaan haddaad ku weese qaadato weese kuu noqon mayaan haddaad ku qubaysato qubays noqon mayaan halama dahiraya awood ay lahaayeen biyahan ay wax ku dahayn awooddii aa laga siiba awooddii waa laga siiba oo wax dahirayday awooddii waa ay ka maqanta male awooday wax ku dahiraan ayagu waa daahir laakiin awooddii oo mudahirnimada ahayd waa laga siiba ma laha waa nuuca saddexaad wa daahirun waa alqismu haali qismiga saddexeeya daahirun waa daahir daahirkaasoo hayru mudahirin asagu aan dahirayn liqayrihi wa huwa kaasuna waa laba nuuc marka nuucaan wa huwa nuucaasu almaau waa biyaha biyaha almustacmalu la isticmaalay iyo walmutaqayiru kii isbedelay bimaa bisababi maa shay sababtiis khaaladahu ku darsamay oo min adaahiraati waxyaalaha daahirkaa ah nuuca saddexaad waa biyo iyaga naftooda u daahir ah laakiin aan wax dahirayn waxayna yihiin biyihii la isticmaalay oo maalan loo isticmaalay in xadad layskaga suriyo biyihii lagu weyse qaatoo kale biyihii lagu qubaystay oo kale biyihii najaasta layskaga mayray oo kale adiga markaad weyse qaadan haddaad baaf u dhigto oo aad ku weesaysato oo aad haddana baaf kuwo kale u dhigtood weel ku shubto weyse kuwaas mar labaad ma galaan hal awoodaa ku jirto wax dahirida awooddii adaa ka isticmaala kuma harin mid kale mar dambe wax ma tarayaan waktigii nabiga iyo saxaabada sala allahu calay wasalam biyuhu ciriiri badanay jiri jireen ilaa neef geelan ta la qalo uuskiisa la majuujiyo biyo laga cabo heerkaasi gaari hal marna ma dhicinta weel loo dhigto oo in haddana lagu weysaysto marka haddii ay weyse galaan mar labaad oo ay mar labaad wax dahiri karaan ma la dayaceen lama dayaceen ayadoo biyo la-aantu heerkaas gaarsiisanta marka wax ma dahiri karaan biyaha lagu dahaaro qaatay oo maalan qofaa ku weysaystay ama qofaa qubays ku qubaystay qubays oo waajiba maalan oo kale ama qofaa najaas iskaga mayrayn saddexdaas nuuc haddii weel loo dhigo hadhow qof kaleeto weysena uma noqon karaan qubaysna uma noqon karaan najaasna ma mayri karaan awooddii waa laga isticmaalay waa ka maqanta marka biyaha mustacmalka kuwaasaa loola jeedaa wa huwa almaa waa biyaha almustacmalu la isticmaalay iyo walmutaqayiru midka isbedelay bimaa bisababi maa kii sababtiisa khaalada u dheehay oo min adaahiraati waxyaalaha daahirka ah waxaa loola jeedaa biyahan waxaa ku darsamay shay daahir ah oo bedelay maalan caanaa lagu shubay caanaa lagu shubay markaad fiirido waaba cadyihi qofku markuu fiiriyo biyo dhihima magacii biyo maba dhahayaba waa fiirina wuxuu leey barax ama caano uu leey amase inta la kululeeya caleen lagu daray caleentia ku milantay qofku markuu fiiriyo biyo dhihi maa shaah uu leey fiiri shaah ma lagu weyse qaadan karo xayla biyoba lama yidhahdaba shaahaba la yidhahda ama fiinta biyo fiinta yaraa lagu dhibciye gaduuday noqdeen marka qofku maku fiiriyo muxuu leeyahay fiimta uu leeyahy ama biyo fiimta uu leeyahy dhihi maa biyo a meeshan ku jira maxaa ku jira fuusadaas fiimtaa ku jirta uu leeyahy khalaas waa ka bixen marka biyo maaha lagu daharo qaato xeera magacii baa ka sulay ma ujeeda muطlaqa ah hadduu ugu roonaado qayduu ku xidhaa biyo fiimto uu leeyay marka shay daahira shaygaasna waxaa la rabaa inuu magacii muطlaq ah ka suuliyo oo inta biyihii isbedelaan markaas markuu qofku uu fiiriyo uu magac kale ku sheegayo kuwaasna ayagu waa daahir waaba layska cabayaa laakiin waxba ma dahiri karaan wamaau najisun wاlqismu الraabic qismiga afreeya maaun waa biyo najisun oo najaas ah waa biyo ase iyagu najaas ah waxaa loola jeedaa mutanajis a loola jeedaa najis iyo mutanajisaa jira najis waxaa la idhahdaa shayga cayntiisu najaasta tahay hadda ey oo kale daatadiisaa najaas ah saas darteeda ma la daahiri kara ey maantona haddaad mayraydo cayntiisaa najaas ah ma daahirsamayo ilaa cayntaada najaasay mogta shayga marka cayntiisu najaasta tahay najisaa la yidhaahdaa laakiin shayga asalkiisu daahirka ahaa oo najaasoobay maxaa la yidhaha mutanajis aa la yidhaha marka hadda waxaa loola jeedaa maaun mutanajisunaa loola jeeda ee biyaha cayntoodu najaas maaha cayntoodu daahiray aheed laakiin way najaasoobeen saasaa loola jeeda biyaha afraad waa nuucaas maxaa la yidhaha biyo najaasa sida biyuhu ku najaasoobaan ku baraa wa huwa biyaha najaasta alladii waa biyihii xallad ay ku dhacday fiihi dhexdiisa najaasatu najaaso walxaal huwa biyahaasu duunalqulatayni qulatayn ay ka yar yihiin aw amase kaana biyuhu wuxuu ahaaday qulatayni fataqayara waana isbedelay biyo najaasa waa labo nuuca kood waxay qulatayn biyu waa ka yaryihiin qulataynkana culamadu waxay idhahdaan taqriiban waa laba boqol oo litar taqriiban marka xoogaa lisasna waxbuu ka sheegi doonaa marka laba boqol oo litar weeye taqriiban biyuhu hadday intaas ka yar yihiin najaaso hadday taabato waa najaas yaysan isbedelin ama ha isbedelin waa isku mid haddii najaas muxaqaqa ay taabato dhadhankii haddaan waxba iska bedelin urkii waxba iska bedelin midabkii waxba iska bedelin oy sidoodu yihiin waa najaas marba hadday najaasu taabatay hadday ka yar yihiin qulatayn wey kuwaas waa nuuc nuuca labaadoo biyo najaasa ah waa biyo qulatayn gaaray waa way gaareen laba boqoloo litar ama waa ka badan yihiin laakiin najaasaa ku dhacday waana isbedeleen najaasaa ku dhacday najaasadii ama waa ka soo uree ama ishaa lagu arkaa ama waa ka soo dhadhami khalaas waa u dhammaata kuwaas najaas hadday ku dhacday oo ay bedeshay saddexdaas mid ka mid ah lownkii ama riixdii iyo karkii ama dacmigii iyo dhadhankii hadday mid ka mida bedeshay biyahaas najaasaa la yidhah iyagana hadday rabaan boqol fuusta ahaadeen najaasaa la yidhah waa nuucaas marka nuuca afraad marka kuwaas najaastaa meeshay taabtaan waa sii najaaseeyeen iska dayna iyagu wax dahiraan iyagaaba kaaga dar hadday ku taabtaan wmaaun wlqismu raabic qismiga afreeya maaun waa biyo najisu najaasa ey mutanajisun waa biyo najaasoobay wa huwa biyahaasu aladii waa biyihii xallad ay ku dhacday fiihi dhexdiisa najaasatu najaaso walxaal ayaa najaaso ku dhacday huwa biyaha duuna alqulatayni qulatayn uu ka yar yahay ow amase kaana biyuhu qulatayni ayuu ahaaday fataqayara waa isbedelay lownuhu aw dacmuhu aw riixuhu ayaa isbedelay qulataynkiiuu kuu sharaxaa walqulataani qulataynku khamsu miati ritlin waa shan boqol oo rodol baqdaadiin oo baqdaad loo nisbeeyey rodolka baqdaad iyo rodolka shaam iyo rodolka masar islama eka rodolladu way kala duunaayeen shan boqol oo rodol oo rodolka baqdaad loo nisbeeyey ah ayuu la egyahay taqriiban soo dhoweyn fil asaxi taqriiban soo dhoweyn waa xoogaa soo dhoweyne ee ma ahan taxdiid oo maxaa loola jeedaa taxdiid ma ahan waxaa loola jeedaa hal rodol ama laba rodol hadday ka dhimanaadaan dhib maleh maxayle marka horeba taxdiid ma ahan ee waa taqriib meelahaas waa inaysan ka dheeraan saasaa loola jeedaa haddii hal rodol ka dhiman yahay ama ka badan dhibaato ma leh ridliga ciraaqna culimmada jumhuurtu waxay yidhaahdeen saddex boqol siddeetan iyo laba garaam iyo garaam barkiisu u miisaanmi jire ridliga oo ciraaq waxay yidhaahdeen wuxuu la miisaankaa jumhuurta xanafiyadu si kale u miisaamaaneen waa saddex boqol siddeetan iyo laba garaam iyo garaam barkiis oo ma dhamma xataa afar boqoloo garaam ma dhamma ridligu saas darteed waa kuway shanta boqol laba boqol oo liitar taqriiban waa sidaas weeye filasaxidu laba shay u taallaa kow in shan boqol oo rodol uu yahay fil asaxi weeye fil asaxi weeye inuu shan boqol oo rodol uu yahay taqriib inay tahay oo aysan taxdiid ahaynna fil asaxi weeye iyaduna labadaba waa asaxa sida ah dabcada daaruminhaaj bil baqdaadiya ay leedahay halkaas bay ku daree laakiin nusqooyinka kale oon aragnay xataa dabcadda laftirkeeda daaruminhaaj ay daabacday oo xaashiyada bayjurigu ay saaran tahay laftirkoodu baqdaadiyu leey badaas kuma darayaan bil baqdaadiyi dhima baqdaadiyiin ay leey marka biyuhu meelahaas hadday gaaraan waxaa la idhaha qulatayn faslun haadaa midkanu faasilun waa mid kala saara maa qablahu wamaa bacda wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya ayuu kala saaraho fasal u yahay fil acyaani daatooyinkii uu fasal yahay daatooyinka almutanajisati najaasowday iyo wamaa yadhuru minhaa waxa ka daahir noqonaya waxa ka daahir noqonaya sidaas ayuu u yahay faslun fii dikri shay-in shay in la sheego ayuu fasal u yahay shaygoo min al acyaani daatooyinka ka mid ah daatooyinka almutanajisati oo najaasowday iyo wamaa yadhuru minhaa waxa ka daahir noqonaa bidibaaqi megdaynta waxa ku daahir noqonaa megdaynta iyo wamaa laa yadhuru waxa aan daahir noqoyn oo haddii la megdeeyo aan daahir noqonayn fasalkan wuxuuga hadlaa waxyaalo najaas ah oo haddii la megdeeyo daahir noqonaa haddii la megdeeyo daahir noqonaa iyo waxyaalo najaasa oo haddii la megdeeyo aan xataa daahir noqonayn wa juluudulmeytati baktida maqaarkeedu tadhuru waa daahir noqdaa bidibaaqi megdaynta ayuu ku daahir noqdaa megdaynta ayuu ku daahir noqdaa megdayntana waxaa loo jeeda maqaarka in la mariyo waxyaalaha keenaya inuu uro wax ka gooyo hilib dhacaanka iyo dhiigga iyo ku jira wax ka gooya geed xoogaa kululaa la soo raadina waa la tumaa markaasaa aa la marina marka waxa carunka iyo hilibka iyo waxaas oo hadhow xataa waxaa la rabaa dib dambe biyo haddii la geliyo xataa inuusan urin marka wax waxaas ka gooya ayaa lagu samaynaya waxaas wax ka gooya geeda adugu carar kulul leh oo xoogaa hah leh iyo wax saasa xataa wax najaas haddii la mariyo hadhowna laga mayro dhib mala yidhan sida digada oo shimbiraha oo kale iyo tal la burburiyo biyo lagu daro la mariyo hadhowna la mayro la daahiriyo waxba dhibaata malaha yidhahdeen ad waxaa la rabaa wax hah leh oo kulul oo haddii carabka la saari lahaa kulayl laga dareemi lahaa waa in la mariyo waa in la mariyo marka markii la mariyo hilibka iyo dhacaankaas iyo dhiigga iyo waxaa maqaarka saarana ka go-aaya khalaas maqaarkaas dib dambe xataa haddii dhibye loo dhexgeliyo ma urayo iska daa hadeere marka megdayntu waa in acaankaas waxaas laga gooyo wey waa in laga gooyo wa juluud ilmaytati baktida maqaarkeedu tadhuru waa daahir noqdaa bidibaaqi megdaynta ayuu ku daahir noqdaa in la megdeeyo ayuu daahir ku noqdaa oo la mariyo wax kululoo adugu carar kulul iyo wax saasoo kale kulaylka biyo maahan geed oo asal ahaan kulaylka u baxayaa la rabaa geed kulaylka u baxay ayaa la rabaa midhihiisa oo kale ama caleentiisa oo kale inta la tumo in la mariyo marka la mariyo uu dhiigga iyo dhacaanka iyo maqaarka ay ka dhammaadaan hadhowa marka la qalajiyo dib dambe haddii biyo loo geliyo xataa waa inuusan uraynin maxaa dhacaanka iyo waxaas waa laga dhameeyey marka meytada maqaarkeeda oo megdaynta uu ku daahir noqonaa waa isku mid meytada hilibkooda la cuno iyo kuwan hilibkooda la cunin waa isku mid labadaba waa daahir noqonaa dii dameer maqaarkiis xaataa la megdeeyo maqaarkaasu daahiru noqona haddii ri oo baktiday maqaarkeeda la megdeeyana daahir ayuu noqonaa marka waa isku mid waa isku mid wey waa isku mid wey intuu ka soo reebi doono maahan ilaa jilda alkalbi eyga maqaarkiisa maahan iyo walkhinsiiri doofaarka maqaarkiisa iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda oo ey iyo doofaar iska dhaleen ow min axadima ama mid ka mid ah maca xayawaanin daahirin iyo xayawaan daahiru iska dhaleen waxa aan maqaarkoodu marnaba daahir noqonayn maqaarka eyga maqaarka eygu daahir noqmaan sababtoo ah ma ahan mutanajis ee waa najis asagu cayntiisaa najaas marka xataa xayaatada ay ku sugnaayeenu najaas aha marka xayaatada iyo magdayntana xayaatadaa xoog badan xayaatadii hadday dahiri weyday magdaynuna ma dahiri karto ma dahiri karto xayaatadiibaaba dahiri weydayb markuu noolaayuba najaas ahaa hadduu dhintay marka magdaynu ma dahiri karto magdayn ma dahiri karto khinsiirkuna waa la mid wixii labadoodu iska dhaleena waa la mid wixii mid ka mid ah iyo xayawaan daahira ri iyo waxa iska dhalay iyo kalbi waa isku waxaasuma daahirsamaan maxaa yeelay waa najis ma ahan mutanajis ee waa najis weeye marka ma daahir noqdaan ilaa jilda alkalbi eyga maqaarkiisoon daahir noqon maahan iyo walkhinsiiri iyo wamaakii tawallada ka dhashay minhumaa labadoodo labadooda iska dhalay ow min axadimaa mid ka mid ah maca xayawaanin daahirin mid ka mid ah wuxuu ka dhalay xayawaan daahira marka meytada maqaarku waa najaas asalka sida hilibka iyo dhacaanka kaleba najaas u yahay ayaa maqaarkuna najaas u yahay laakiin maqaarka waa daahir noqonaa marka laga reebo nuucyaalkan aan daahir noqonayn wa cadmu lmeytati meytada lafteeda iyo wa shacruhaa tinteedu najisu waa najaas ila alaadamiya banu aadanka laftiisa iyo tintiisa un ma ahane wa cadmu lmeytati baktida lafteeda iyo wa shacruhaa dhogorteeduba najisun waa najaas sida jirka kaleba najaas u yahay oo neefka baktiya meytana waxaa la yidhaah wax alla wixii gowrac sharciya aan la gowricin waxaa soo gelaya maba la gowricin waa iska dhintay neefkan ama waa la gowracay laakiin waxaa gowracay cid aan gowracoodu xalaal ahayn sida gaal majuusi ah ama mushrik ama murtad ayaa gowracay saasaa la yidhaha meyta meyta waxaa la yidhaahdaa waa xayawaan kastoo naftu ka baxdo bikayri dakaatin sharciya gowrac sharciya naftu ugama bixin marka gowrac sharciga nafta ugama bixin marka le waxaa isla soo gelaya wixii aanba la gowricinba wixii aanba la gowricin iyo wixii la gowracay laakiin cidda gowracday gowracooda uusan xalaal ahayn oo gaal mushriga ama gaal majuusi ah amase gaal murtada ayaa gowracay xalaal ma ahanoo waa baktiyaa la yidhaha marka laftooda iyo dhogortoodu waa najaas sida jirka inta kaleba najaas u yahay jirka inta kaleba waa najaas marka lafta iyo dhogortuna waa la mid ila alaadamiya banu aadanka laftiisa iyo dhogortiisa iyo timihiisan dhogortu waa timahan timaha dadka iyo laftiisaba waa daahir sida jirka kaleba daahir u yahay ilaa banu aadanka markuu dhinto ma noqdo najaas ilaaha karaameeyey ilaaha karaameeyey banu aadanka marka jirkiisa kaleba siduusan najaas u ahayn markuu dhinto timihiisa iyo lafihiisuna najaas maahano waa daahir wey waa daahir faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saaraya oo kala faslinaa maa qablahu wamaa bacda wixii ka horreeyey iyo waxaa ka dambeeyey fii bayaani maa shay la caddayntiisuu fasal u yahay yaxrumu uu xaaraam yahay isticmaalu la isticmaalidiisa oo min al awaanii weelal ah iyo wamaa yajuusu waxa bannaan in la isticmaalo faslun fii bayaani maa shay la isticmaalidiisa fii bayaani maa shay la caddayntiisuu fasal u yahay yaxrumu uu xaaraam yahay isticmaaluhu la isticmaalidiisa oo min al awaanii weelal ah iyo wamaa yajuusu waxa bannaan oo isticmaalkoodu bannaan yahay taasuu fasal u yahay walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi waalfida fidada iyo dahabka weelashooda in la isticmaalaa ma bannaana isticmaalkoodu ma bannaan ragga iyo dumarkana waa isku miday ka waa ka wada xaaraan ragga iyo dumarka waa u siman yihiin weelnimo looma isticmaali karo dahabka iyo fidada weelnimo looma isticmaali karo ragga iyo dumarkana waa u siman yihiin xaaraannimadaasoo waa ka wada xaaraan raggana uma bannaana dumarkana uma bannaana in weel dahab ama weel qalin ah ay cunto ku cunaan uma bannaana waa ka xaaraan xagga haddii la yidhi weelka in la isticmaalaa xaaraan ah waxay leeyihiin jumhuurta fuqahada in weel inta laga dhigto armaajada lagu sharaxdaana waa ka sii xaaraamnimo badanta maxaa yaele weel nacfilaba haddii loo diiday dahabkii iyo fidadii weel aan nacfi lahayn waa ka daranyi saas macnaheedu waxay tahay markaa dahab iyo fido weel lagama dhiga karo wey macnaheedu isticmaalkuna ma kala duuna in wax lagu cuno iyo in wax lagu cabo iyo in lagu dahaaro qaato lagu weesaysto waa wada xaaraam isticmaalku isticmaal hadduu xaaraam yahay isticmaal la-aan weel meel u yaallo dahabana waa ka sii xaaraamnimo badan yahi sidaas raggii dumarku waa ka siman yihiin amaa isqurxinta oo dhegaha la gashado ama waxawy surka la gashado ama gacmaha taas dumarka xalaalay u tahay raggay xaaraam ka tahy taasu waa lagu kala duwan yahy ee waxa hadda halkan laga hadlaa waa weel weel wey dahab ama fido weel laga dhiganayo wey ma banaano wey wayajuusu waa bannaan yahay isticmaalu kayrihimaa dahab iyo fido kayrkood isticmaalkooda oo min al awaani weelal ah dhammaan wixii dahab iyo fido ka soo haray ha ahaado weel raqiisa ha ahaado weel qaali ah oo macdanta qaaliga laga sameeyey ama jawharaha qaaliga laga sameeyey waa wada xalaal wey waa wada bannaan yahy labadaa naskaa diiday inta kaloo weela kala qaad male mar hadduu weelkii daahir yahay in la isticmaala waa bannaanta asaalatan waa bannaanta weelasha kale hadduu rabo dahabka ka qaalisanaado jawharo qaaliyaha jiro aad u qaali ah yaaquudka iyo hadduu raba ha ahaado ayuu weel kaleeto waa xalaal mar hadduu daahirba yahay oo usan daatadiisu uusan najaas ahayn wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu kayrihimaa dahab iyo fido kayrkooda in la isticmaalo oo min al awaani weelal ah faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saaraya wixii ka horreeya waxaa ka dambeeya fi isticmaali aalati siwaaq siwaaqga aaladiisa isticmaalka la isticmaalayuu fasal yahay geedka cadayga ah oo kale aaladiisa iyo laanta laga gooyey in la isticmaalo waa u fasal baabkan oo baabkaana ka hadlaaba wa siwaaku cadayashada siwaaqga waa in afkii la marmariyo laantii oo wasaqda looga suuliyo kaas weeyaan hadda siwaaq siwaaq laba shayba waa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa ficilka waa marmarinta oo geedka afka la marmarina waa ficilka waxaa kaloo loo isticmaalaa siwaaga maa yustaaku bihi min araakin geedkan cadayga la yidhaahdo laftirkiisa laanta lagu cadaysana laantaasna waa la yidhahda siwaag marka siwaaga labadaba loo isticmaalaa ficilka oo marmarinta ah waa la yidhaahdaa laanta lagu cadayanayana waa la yidhahdaa siwaag labada waa loo isticmaalaa wasiwaaku hadda waxaa loola jeedaa waa ficilkii in laantan afka la marmariyo oo gacanta midigtaa lagu qabto afka dhankiisa midigtaana laga bilaabo kadibna la cadayo carabkii la cadayo gowsaha salkoodana la cadayo cadaygaasu waa sunno wasiwaaku cadaygii mustaxabun waa mid la sunneeyo fii kulli xaalin xaalad kastaba ilaa bacda zawaali zawaalka ka gadaaloo la kahda maahan lisaa'imi qofka sooman loo kahdo in la cadaysado cadayga waa sunno nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi madharatun lilfami mardaatun lirabbi siwaaga afkana waa dahiraa rabbina waa raalli gareeya wax ilaahayna raalli kaaga noqonayo afkiina kuu dahiraya waa shay qiimo badan wey marka wakti kasta cibaado aan wakti gaara lahayn wey oo wakti kasta iska sunnaa wasiwaaku cadayashadii mustaxaba waa la sunneeya fii kulli xaalin soo qadaro walaa yukrahu lama kahdo karaahiyaduna waa karaahatu tansiihe walaa yukrahu lama kahdo ilaa bacda zawaali suulidda cirka dhexbartankiisa qoraxdu ka suusho ka gadaal maahane lisaa'imi qofka soomanna markaas loo kahdo mar la kahdaa ma jirto in la cadaydo oo dadka gabal inay sigaarka dadka ku dhex abaano caday shaydaan sitaan kama xishoodaan laakiin haddaad ku arkaan adoo dadka ku dhex cadayana reerbaadiyo way ku leeyihin madaxuu dadka dhexdiisa fiiri laantu la taagayo afkiisa kala taagayo laakiin caday shayddaanka waxay leeyiin waa iska reer magaalnimo dhib ma leh isagu oo sigaaro xataa ku buufinayso ma jiro marka saxmaan waa qalad wey saas saas waa miisaan qaldan waay cadayga mar kasta meel kastoo la joogo waa sunno meel kasta waa sunno ilaa marka laga reebo uu yidhi bacda zawaal lisaa'im walaa yukrahu lama kahdo ilaa bacda zawaal yaa la kahdaa lisaa'imi qofka soomana loo kahda wuxuu leeyahay qofka sooman qoraxdu mar hadday dhanka ay u dhacdo u leexato duur galo inuu cadaysado waa la kahdaa ciladana waxay yidhaahdeen xadiidka nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalem walakhaluufu fami saa'im adyabu cinda allaahi min riixi اlmisk qofka sooman afkiisa isbedelka ka soo karaya ilaahay agtiisa miski waa ka caraf badan yahi waxay yidhahdeen marka haddaad cadayato karkii ayaad suulinaydaa waxaad suulinaydaa waa wax alla jecel yahay marka wax alla jecel yahay in la suuliya waa la kahdaa soonku ama sunnahaada ama farad ha ahaado sidaasay ku cilleeyeen laakiin imaamu nawowi raximahullah wuxuu doortay inuusan marna karaahiye ahayn cadaygu marna inuusan karaaha ahayn ee mar walba uu sunnaya sidaas nawowi sida raajaxa min xayu daliilu cabdiraxmaan ibnu hanmi oo taabica mucaad ibnu jabalu weydiiyey wuxuu yidhi anoo sooman ma cadayo karaa markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi ma subaxi mase galabkii markaasuu yidhi intaba markaasaan idhi yidhi dadaa diidaya oole galabtii lama cadayo karo markaas oo nabigaa yidhi walakhaluufu fami saa'im adyabu cinda allaahi min riixi lmiski markaasuu mucaad ku yidhi nabigu waa amray cadayga mana amrin dadku afkooda inay uriyaan afkiinu ha uree ka leexda marnaba ma dhihin nabigu sala allahu caleh wasalam marnaba kama reebin dabaraani yaa wariyey xaafid ibnu xajarna talkiisulxabiirka wuxuu leeyahy sanadku waa jayid sheekh naasirna waa qawiyey sidoo kaleeto marka bacda alcasir iyo ilaa qoraxdu ay dhacaydo ilaa subaxi iyo ramadaan iyo ramadaan qayrkiis isku mid weeye sida imaam nawowi uu doortay sidaasaa sawaabkiiya raajixii ah wakti kastuu qofku cadayo karaa haddii afka dhiig ka yimaadaan hadda dhiig yimid awelisan soomba jabinba baabkiisaan ugu tegi doona insha alla wa huwa cadaygii ashaddu waa mid adayg badan istixbaaban xagga sunnaynta fii alaaati mawaadica saddex meelood saddex meelood in la cadaydaa waa sii sunnanimo badanta waa sunna mu'akada ah oo ajarkeedu waa sii badan yahay saddex meelood in la cadaydo wa huwa cadayga ashaddu waa mid adayg badan istixbaaban xagga sunnaynta fii alaaati mawaadica saddex meelood cinda tagayuri اlfami afka isbelodelidiis agteeda afku hadduu isbedelo oo uu soo uro markaas inaad cadayata waa sunno ee aad u adag markaas cinda tagayuri اlfami afka isbedelidiisa agteeda min asmin aamus dheer uu isla bedelo qof waxay dhahda muddo dheer hadduu aamusnaado afka xoogaa waa isbedela ama wax kale iskala bedelo min asmin aamus iyo wa kayrih aamus kayrkiisa aamus kaliya maahan aamus hadduu isla bedelo ama wax kale isla bedelo oo wax oo wuxuu cunay oo afka uriya oo kale sida basasha iyo tuunta iyo wixii lamidka sigaar qof caba isagoo hadee wuxuu masaajid usoo doonayaaba la yaab leh inuu dembigiisi dembi ku darsaduu rabaa sigaarka midka cabay isagaa sigaarka inuu iska daayo dii kale masaajidkii markuu yimaado malaa'igtii waa ku dhibtoone ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam malaa'igtu waa ku dhibtootaa wax banu aadamku ku dhibtoodo marka dadkii muslimiinta waa ku dhibtoonayaan malaa'igtii waa ku dhibtoone dembi weynu meeshaas ka qaadanaa waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bikayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina dembi weyn uu qaadana khaasatan adunta habeenkii cabo oo ku seexdo salaada subax kugu soo xigsado markaasaad war arki doontaa waa belaha kugu soo xigsato waxiioo xalay meesha ku bariyey ayuu soo daynaya markaasaa adiga dhamta lalabooto a waxa weeyaan madaxu ku wareerayaa salaad iska daaya naftaa qatargelayda markuu rukuuc lama rukuuci karti haddaad tira waa taagnaanaana imaamkiya ku dhaafa bal si adugu yeel si yeel marka waxaasoo masaa'ibuu ku hayaa masaajidda sigaaryo cab ilaahay ha ka cabsado masaajidkayuu imaanin sigaarka iska daaye kadib masaajidka ha yimaado marka waxyaalaha afka dooriyoo dhan waa in laga soo cadaydo waa in laga soo cadaydo hadduu afku isbedelo ama aamus ama wax la cunay mid kuraba ahaado min asmin aamus iyo wa kayrihi aamus kayrkiisba midda labaad waa cindaalqiyaami istaagidda agteedana sunnadu waa adag tahay minannawmi hurdada laga soo istaago nusqooyinka gabola waxaa ku qoran wa cindaalqiyaami meesha ay ku qoran tahay wa cindaalistiiqaadi min annawmi taas aaday u fiican tahayba nusqadii saas oo macnahaan aaday macnahaas u fiican yahay hurdada markii laga soo kaco hurdada markii laga soo kaco qofka afkiisu waa isbedelayaa cadaygaagoon meel kuu olin lamaba seexdaba nabiga sala allahu calay wasalam markuu seexana cadaygiisana waa loo diyaari jiray weesadiisana waa loo diyaari jiray iyadoon labadaas la diyaarin iskama seexi jirin la iskama seexdo cadaygiina waa inuu meel yaallaa weesadaadii iyo dahaaradaadii ku talagal ay leedahay markaad soo kacdo cadaygaa laga bilaabo waana sunno aad u adag wa cindaalqiyaam istaagidda agteedana sunnadiisu waa adag tahay minannawmi hurdo laga istaago saddex wa cindaalqiyaami istaagidda agteeda ilaa salaati salaada loo istaaga qofka markuu salaada u istaaga ilaahay buu la koodayaa malaa'igtiiya qur-aanka dhegaysanayda markaasna inuu cadaysado ayadana waa sunno aad u adag wey waa sunno aad u adag wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed